barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duwar wanaagsan dhegeystayaal waa maalin isniin ah toddobiyo tobanka bisha februaayo sanadka laba kun iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo halka washington ay saacad u tahay shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a dhallinyaro bartay cilmiga beeraha oo soo bandhigay tijaabo cusub oo lagu horumarinayo tacabka beeraha soomaaliya waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan dhallinyaro soomaali ah oo ku ganacsada suuqa kabaha ee magaalada nairobi kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn
sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii balse marka hore aynu ku horreyno warkii dunida safiirka maraykanka ee dalka jarmalka ayaa haddii sheegay in madaxweyne donald trump uu ku hanjabay in uu joojin doono sirdoonka uu la wadaago dalalka la macaamila shirkadda shiineeska ee waawey washington ayaa dalalka xulafada la ah ku cadaadinaysa in ay mamnuucaan adeegsiga barnaamijka v g ee waawey oo ah mid ka mid a shirkadaha teknolojiyadda ee ugu weyn caalamka sababo la xiriira halis amni safiir richard granel ayaa yidhi trump waxa uu igu amray in aan caddeeyo in dalkii doortaa inuu isticmaalo adeega aan la aamini karin ee v g ga ee waawey uu halis gelinayo awoodda aan kula wadaagi karno akhbaaraadka sirdoon ee heerka sare granel ayaa barta twitterka ku sheegay in trump uu axaddii ka soo wacay diyaaradda air force one ee madaxweynaha si uu u gaarsiiyo fariintan dalal badan oo yurub ah islamarkaana xulafo la ah maraykanka sida britain iyo faransa ayaa sheegay in aysan ka mamnuuci doonin waawey in ay dhisto shabakadaha v g balse ay kusoo rogi doonaan xanibaado jawaabta maraykanka ee shaacsan waxa ahayd mid xadidan hase yeeshee waxaa lagu warramay in madaxweyne trump uu aad ugu careysan yahay london xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa shirka amniga munich u sheegay sabtidii in waawey ay tahay faraska dheereeya ee sirdoonka shiinaha shirkadda waawey waa ay beenisay eedeymaha maraykanka islamarkaana xukuumadda beijing ayaa sida loola dhaqmo shirkaddan ku macnaysay awood sheegasho dhaqaale
diyaarad ay leedahay israa'iil ayaa markii ugu horreysay ku duushay hawada dalka suudaan taasi oo ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ku sheegay tusaale kale oo ku aadan hagaajinta xiriirka dalalkii ay hore isku hayeen israa'iil ayaa farsamo ahaan dagaal la ah dalka suudaan oo taageera kooxaha islaamiyiinta mayalka adag sida mar ay caawin jirtay ururka alqaacida xilligii madaxweyne cumar albashiir albashiir ayaa ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay xilka ka eriyeen bishii abril ee sanadkii hore kadib banaanbaxyo socday muddo bilooyin ah oo dowladiisa lagaga soo horjeeday diyaarad israa'iil waxa ay dhaaftay shalay hawada dalka suudaan waana mid muujinaysa isbeddel weyn ayuu netanyahu ugu sheegay magaalada qudus hogaamiyaasha yuhuudda maraykanka ah mana uusan bixin wax tafaasiil ah wargeyska haratis ee kasoo baxa israa'iil ayaa kasoo xigtay sarkaal ka tirsan dowladda oo aan magaciisa la sheegin in diyaaraddu ay ahayd mid khaas ah netanyahu ayaa laba toddobaad ka hor la kulmay hogaamiyaha suudaan cabdilfataax al burhaan taasi oo xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil ay ku sheegeen wadahadallo looga gon lahaa in caadi laga dhigo xiriirka labada dal afhayeenka dowladda suudaan ayaa hase ahaatee sheegay in burhaan uusan siinin wax ballan ah oo ku aadan in caadi laga dhigo xiriirka labada dal ama ay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed waa tahay aynu ku horeyne dhalinyaro bartay culumta beeraha oo ku nool magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay hab cusub oo ay beeraleyda aanay haysan biyaha webiga uga maarmi karaan sugitaanka xiliyada roobka wariyahayaga magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa arrintan ka wareysay maxamed muuse oo ah madaxa ururka udgoon oo ay ku bahoobeen ardayda cilmiga beeraha bartay
ardaydeena baratay cilmiga beeraha iyo guud ahaan dhalinyarada baratay cilmiga beeraha berihii dambe deegaanada ay joogaanba waxa ay wadeen in ay kor usoo qaadaan wax soo saarkii gudaha ayaga oo maraya hab casri ah iyo wixii ay barteen ayagoo ku ablay garaynaya marka waxaanu bedelnay rajo weynnan ka qabnaa inaan bedelno qaabkii beeraleyda soomaaliyeed waktiyadii ugu dambeeyey ay wax u beeran jireen marka maxaad hadda samayseen hadda waxaan sameynay waxa la yidhaahdo greenhouse system oo ah beero laga sameeyo magaalooyinka maadaama beerihii gobolada iyo laga keeni jiray magaalada banaankeeda ay aada uga u yaraanayaan oo abaaraha marna fatahaado marna ay dhinacayo security-ga tahay magaaladii waxaanu keennay in magaaladii wax lagu beeran karo hab casriya oo waxa la yidhahdo greenhouse lagu dabaqayo lana soo saarayo wixii gobolada laga keeni jiray xaddi lab ka badan ama in la eg ayadoo lagu loo marayo qaab cilmiyeysan la isticmaalayo fertilizers iyo wax walba uu u baahan yahay dalagyada biyihii ku filnaa asigoo la siinayo lagu controlayo marka waxaanu sameynay beero badan oo hadda waxaanu aada usoo saarnaa yaanyada iyo waxa la yidhaahdo cucumber ama kajaarka oo aanu baryahan dambe dadka magaalooyinka ku nool aanu beraynay qaabka loo isticmaalno magaaladana kusoo batay waan gartay intaanan gudaha u gelin dad badana isweydiin karaa sidee magaaladii gudaheeda oo magaaladii ah dhul beeraley looga sameeyey marka say ku suura gasha saas
horta waxaa beeraha lagu isticmaalayo ma aha beer aada u weyn amba dhul aada u weyn waxaa kugu filan oo qofka ku filan keliya in wax kasoo saarto dhul la eg labaatan iyo afar mitir lagu dhiftay toban oo laga soo lagu beeri karo in ka badan lix boqol iyo toddoba boqol oo geed oo yaanyo ah wuuna usamaysan yahay waa hab usamaysan oo wuxuu leeyahay biyihii loogu talagalay tubooyin baa waraabinaya oo hab casriga usamaysan marka waa laga maarmay oo beerihii waaweynaa in la isticmaalo marka gudihii ayay noqotay in wix laga soo saaro anagana taa waxaan u leenahay cilmi aanu baranay farsamadii aanu ku dabaqaynaa marka magaaladiina aaday cimilo ahaana ugu fiican tahay beerahaas in loo isticmaalo waa wax tembratureka ad adigu controli karto marka aaday u fududahay in magaaladii laga soo saaro wixii la quudan lahaa
waxaa nagu badan oo maqalnaa abaaraa dhacay roob la-aana jirta sidaa darteedna beerihii lama taabin marka ma waxaad leedahay iyadoo roob ba aan loo baahnayn ayaa wax soo saar la samayn karaa ha si wanaagsan adduunyadu mar horey ayay markii dunida loo fiiriyo barnaamijkan isticmaali jirtay laakiin soomaaliya iyo geeskan anaga aan ku nool nahay weliba wadamada dariska wakti hore isticmaali jireen oo aaday farsamada u yaqaanaan innaga hadda ayuu na soo gaaray marka asigoo la helin roobt roobkii xadiga roobkii badnaa waxaa la isticmaali karaa oo keliya biyo yar oo biyaha ceelka ama tubada qofka guriga ugu jirta ama guryaha tubooyinka laga isticmaalo unbaa lasoo gashanayaa kuwa baa beerihii lagu waraabinayaa biyo badanna ma rabto oo muddo waxaa tifqin waraabka tifqinta waxa la yidhaahdo ama irrigation system ayaa la isticmaalayaa oo wakti yar ku soconaya beerta kuwaasaa marka kaga filan meeshii roobka ku diyi lahaa waana wax hadda la tijaabiyey oo qudaarta hadda magaalada timaado amba magaalada lagu lagu isticmaalo badanaa waxaa laga soo saaraa beeraha casriga ama beeraha xiran ee hadda aadka loo maalmahan dambe loo baranayo waa fikir fiican waa aragti wanaagsan marka si looga baxo magaalada oo dhulka beeraha la tagee la hirgeliyo adeegan maxay u baahan tahay
waxyaaba badan ay u baahan tahay waxay u baahan tahay marka hore security-ga inuu wadanku uu saxnaado oo si beerihii loo fasho dadkii beeraleyda ahaa waxaanu ognahay in ay kasoo baxeen dhulkii beeraha oo ay hadda yimaadeen magaalooyinkii area magaalooyinkii iyo magaalooyinka meelaha u dhodhow waxyaabaha ugu badan ee sababayana waxay tahay security-ga waxaa kaloo jira dadkii beeraleyda ahaa deegaanadii ay ku noolaayeen waxay mar weliba ka jaraan dhirta markay dhirtii jaraan waxaa yaraanaya roobkii iyo biyihii imaan lahaa meeshii mar walba waxaa ka dhalanaysa abaar abaartii markay ka dhalato waxaa yaraanaya in beerihii la fasho marka si taa beerihii dib loogu noqdo deegaanadii beeraha loo fasho waxaa kula talin lahayn dadka in ay dhirta xaalufinta dhirta ay yareeyaan si roobkii badnaa iyo biyihii loo helo sababtoo ah waa laba barnaamij isku xiran roobka iyo dhulka iyo dhirta marka waxaa barnaamijyadaas baa jira si beeraha marka loogu laabto fatahaadahana u yaraadaan oo waxyaaba badan ay dadka celinayaan iyadoo iyadoo laga maarmayo ee, roobkii hadiiba la waayo oo oo qadar timaado ee, Mm.
laakiin la helo biyo waraaba oo ceelashii iyo dhulkii ala laga qodaahi ma looga maarmi karaa ha waa laga maarmi karaa een, dhulkii beeraha waa lagu samayn karaa haddii la helo keliya ceel waxay ku xiran tahay barnaamijkan in biyo la helo biyo haddii la helo way kaga filan tahay een, roobkii tirada badnaa haddii roobkii la kaydiyo xataa oo dhulal waaweyn loo qodo oo meel biyo xereeno loo sameeyo waa lagu samayn karaa barnaamijkan casriga ee beeraha
aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa maxamed muuse oo ah madaxa ururka udgoon oo ay ku bahoobeen ardayda baratay cilmiga beeraha waxa uu u warramayay waryaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle dhegeystayaal markana waxaynu jaleecaynaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan heesta dadna ruux ku aaminay maxamed kaadheeri iyo xamdi bilan ayaa qaadaya heestan waxaa horey u qaaday maxamed nuur griig iyo farxiyo cali ogoba ikaleecada indhahaaga buuxshe wa ubax jacaylkuba xigmada qiyaastiyo ogoba ikaleecada indhahaaga buuxshe wa ubax jacaylkuba xigmada qiyaastiyo ma abaado ma idlaado lagamana adkayste ma abaado ma idlaado lagamana adkayste dadna ruuxa ku aaminaye iyo wacaad ilaahaye dadna ruuxa ku aaminaye iyo wacaad ilaahaye inna lama ilaawe inna lama ilaawe alayeninaya
orod iyo ayaamba aadamiga isdhaabshee haddaad tahay aqoon mida anaku anbi maaye orod iyo ayaamba aadamiga isdhaabshee haddaad tahay aqoon mida anaku anbi maaye mana iisho mana olmo alaninu kalka arsha mana iisho mana olmo alaninu kalka arsha Ha irnoobin adiguna lama amar daraadee Ha irnoobin adiguna lama amar daraadee Anigana awooliyo anigana awooliyo hayga tegin aan ku ongaa
inan yahay ilwaa quro iyo tumaramaanti waxaad tahay ilaahay idil miduu ku koobo inan yahay ilwaad qurux iyo dumar ammaantii waxaad tahay ilaahayay idil madow ku koobo in malihid cid malihid sidaan aan arkaye in malihid cid malihid sidaan aan arkaye dadnaa ruuxku aaminayay iyo wacaad ilaahaye dadnaa ruuxku aaminayay iyo wacaad ilaahaye mina lama ilaawe mina lama ilaawe maxaa layninaya
ilaahayow asaanka adna waad u sidataa waxaad tahay irdoogliyo ubax soo baxaaye ilaahayow asaanka adna waad u sidataa waxaad tahay irdoogliyo ubax soo baxaaye xigmadada indhahaydu allay lahay jecla istay xigmadada indhahaydu allay lahay jecla istay ha irnoobin adiguna lama amar daraade ha irnoobin adiguna lama amar daraade anigana awoodliyo anigana awoodliyo haya dhigin aan ku ogaa
waa tahay heestaasi waxay ahayd dadna ruux ku aaminay fanaaniinta maxamed kaadheeri iyo xamdi bilan ayaa noo qaadayay
aad ay u mahadsan tahay maxamed oo markana dhinaca kenya dhalinyaro soomaali ah oo isugu jirta gabdho iyo wiilal ayaa ka mid ah ganacsatada kabaha ku iibiya suuqa olombic ee xaafadda isliya ee magaalada nairobi ee dalka kenya qadar xareed ayaa dhowaan booqday suuqaasi waxaana uu naga soo diray warbixintan suuqa ganacsiga ee lagu iibiyo kabaha lagu labisto ee xaafadda islii ee magaalada nairobi waxa uu ka mid yahay qaybaha ganacsiga ugu badan ee ay ka ganacsadaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee ku nool magaalada nairobi dhallinyaradan ganacsatada ah ayaa isugu jira laba qaybood oo kale ah dhallinyaro dalka dibaddiisa kabaha ganacsi ahaan uga keena iyo sidoo kale dhallinyaro kale oo iyaguna kabaha kasii qaata dhallinyarada keentay kuwaasoo ganacsi kasii sameeya maxamuud xuseen ogaas oo ka mid ah dhallinyarada ganacsatada soomaaliyeed ee ka ganacsada suuqa kabaha lagu iibiyo ee olombic ee xaafadda islii ayaa iiga sheekaynaya ganacsigooda iyo sidoo kale haddii ay jiraan caqabado ay mararka qaar la kulmaan magacayga waa maxamuud xuseen ugaas Ee, waxaan ka soo qaadanaa kabaha ee, dukaamada holselka oo ground floorka then first floorkaan kusii gadnaa halkaasoo aan nolosheenna iyo maciishadeenna aan kasii raadsanno wax ka dabaranno oo ilmo iyo reere aan ku korsanno marka alxamdulilah aad baan ugu ladanaa walow hadda beecsharada sanooyinkii lasoo dhaafay ee aad u hooseysay laakiin hadda sanadkan january iyo february xoogaa isbedel baan dareemaynaa iyo dhaqdhaqaaq in waddanka xoogaa issoo furfuraayo marka intaasaan idinla wadaagi lahaa marka dadka aad ka soo qaadataan iyagu xaggee ka ka keenaan
dadka badanaa aan kabaha ka soo qaadana waxay ka keenaan jina een, waxay kaloo ka keenaan hindiya waxay kaloo ka keenaan ee, wadamadan turki aaday u yaryihiin laakiin waxa ugu badan oo la keeno jaina laga keena
marka kaba- noo- noocyadee waaye kabaha ma kabaha ragga ayaa u badan waxaad iibisaan mise kulli ragga iyo caruurta iyo dumarka isku dhex jir annaga waxaan gadna waxaa u badan walaalow ee, kabaha dumarka ay xidhaan iyo kabaha ee, caruurta xidhaan iyo kabaha sport shootka ay dhahaan oo ragga iyo dumarkaba ka wada dhexeeya laakiin wax rag ah badanaa ma gadno suuqa annagana caanku ma aha waan arkaya inta badan suuqa isli gaar ahaan suuqan olombiga oo caan ku ah kabaha waxaa u badan kabaha dumarka lagu iibiyaa maxaa ugu wacan waxaa ugu wacan dumarka oo isba- kabaha aad iskaga bedela oo laga yaabo bishii inay saddex joog afar joog uu qaato qofka dumarka ah halka ragga markuu maanta wax kaa gata laga yaabo inuu shan sano uusan kugu soo laabanin marka raggana annaga unbaa ugu caansan oo hadda suuq kale oo nagu haysta ma jiro laakiin wax yar baa lagu gadaa kabaha ragga inta ugu badan suuqa waxaan gadnaa kabaha dumarka oo suuqan olombigna uu ugu caansan yahay islii oo dhan in kabaha lagu gado bal marka ka waran eh, sidee hadda waayadan suuqa beri dhexda waa laga calacalaya hoos u dhac baa jiro ganacsi waa sii hoos u sii dhacyaa la lahaa hadda waa sidee waa ma soo gabasho ma jirta wallaahi niyahow suuqyadii hadda januari markii sanadkan la furaayay aad bay dhulka u yaaleen ilaa ay haddana lama dhihi karo wax isbeddelaa jira labadii sanooo lasoo dhaafayna suuqyada dhulkay aad u yaaleen laakiin rajadu hadda ma xuma haddii waddanka isbeddel iyo election iyo la galo in yacnii eh, wax isbeddela oo dhaqdhaqaaqi ganacsiga inuu soo laabtaa rajaynayna dhallinyarada gabdhaha soomaaliyeed ayaa sidoo kale qayb ka ah ganacsiga suuqa kabaha labiska lagu iibiyo ee xaafadda islii sahra aadan waxa ay ka mid tahay dhallinyarada gabdhaha soomaaliyeed ee ka shaqeeya suuqa kabaha ee xaafadda islii magaceyga waa sahro aadan waxaan joogaa suuqa olymbic shaqada kabaha waxaan bilaabay sanadka labada kun iyo toban iyo shanka yaa ilaa haddana waa ka shaqeeyaa marka ma kabaha ma kabaha ragga keliyaad gadtaa mise kulli isku dhex jir macal dumarka ilaa dumarka waa gadnaa kulli waa isku dhex jir haa xaggee ka keentaa waxaan ka keennaa badi waxay ka imaadaan china qaar waxay ka imaadaan waddanka duubay marka marka ka waran marka suuqa hadda iyo suuqa sida wax loo iibsado ha- waqtiga hadda la joogo suuqa oo hoos uu dhacay shaqada sidii hore ma ahan laakiin alxamdulilah yaa waqtiga hore ay ka fiicnaan jirtay hadda dhowanaan ganacsiga hoos uu yara dhacay ganacsiga ka jira suuqa soomaalida ee xaafadda islii ee magaalada nairobi oo aad ugu xirnaa dalka jina ayaa waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay saameyn xoogan ku yeeshay cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka jina cali xasan oo ka mid ah ganacsatada suuqa kabaha lagu iibiyo ee xaafadda islii ayaa sheegaya in maalmahan aysan jirin wax ganacsi ah oo uga yimid dalka jina
magacayga waa cali xasan suuqa waxaan ka shaqaynaa suuqan olombic suuqa olombic koobaan ku gadnaa koobaan ku gadna waxaa ka mid ah ah, dad qaarkood waxay ka keenaan shiina ka keenaan shiina dhowaanaan kooba zaid laga keenaa ma lahan say eh, eh, cudurku ugu dhacay marka suuqa sida hore maan laakiin hadda waa hoos u dhacay waa laakiin waa fiicay ilaa goormaa soo wada hawshan meeshaan waxaan soo wadnay ilaa 2014 ilaa hadda marka ma kabaha hal nooc keliyaad gadaa oo ragga keliya mise dumarka iyo kulli isku dhex jir dumarka u badan dumarka u badan olympic goobaha la gado dumarka u badan nimankana way ku jiraan laakiin dumarka u badan ah marka ma idinkuna ma sii iibisaan oo ma sii dhiibtaan gobollada dalka mise dadkan baad ka iibisaan halkan waa sii dhibnaa waxaa u dhibnaa gobolada loo diraa Ah, gobolada loo diraa waa dadka imaana way qaadanayaan gobolada u dirayaan khadar maxamuud xareed v o a nairobi waatay khadar aad buu u mahadsan yahay haatana wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha axmed cali sheekh ayaa noo soo jeedinay
kulansi wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horreyno horyaalka brimier leaga laba kulan oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa dhacay xalay iyo shalay kooxda aston villa ayaa waxa ay martigelisay naadiga tottenham hotspur ciyaartaasna waxay ku dhammaatay laba gool iyo saddex gool oo kooxda tottenham ay ku badisay ciyaarta ayaa iyada oo maraysa laba gool iyo laba gool ayaa qalad ay sameeyeen kooxda aston villa waxa uu u sahlay kooxda tottenham in ay hesho goolkii guusha daqiiqadii ugu dambeysay afar daqiiqo oo ciyaarta lagu daray waxaana ay ku adkaatay saddex iyo laba dhinaca kalena kooxda arsenaal ayaa afar iyo eber kaga adkaatay naadiga newcastle oo ay ku ciyaareen garoonka emirates horyaalka premier leaga kulan kale ayaa caawa jiri doona waana kulan adag oo ay isku hayeen kooxaha kubadda cagta chelsea oo garoonka sahabo bridge ku martigelinaysa kooxda manchester united horyaalka ayaa waxaa iminka hogaaminaya islamarkaana qarka u saaran in ay ku guulaysato kooxda liverpool waxaana ay kooxda liverpool horyaalka ku hogaaminaysaa toddobaatan iyo lix dhibcood kooxda mancity oo kusoo xigta waxay leedahay koob iyo konton dhibcood leicester ayaa leh konton dhibcood halka kooxda chelsea oo kaalinta afraad ku jirta ay leedahay afartan iyo kow dhibcood kulamadii kale ee dhacay qaaradda yurubna horyaalka dalka faransiiska kooxda leone ayaa hal iyo hal la dhaafi weysan adiga strasburg brest ayaa labi saddex iyo laba kaga adkaatay kooxda senetenie remis iyo rinis oo kulmana hal iyo ibar remis ay ku adkaatay lili oo martigelisa kooxda maqsi waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool horyaalka dalka jarmalka kooxda f c con ayaa la kulantay kooxda bayan munshen hase yeeshee afar gool iyo gool ayaa looga adkaaday mensi oo martigelisa kooxda shaalkina shaalka iyo mensi waxaa isla dhaafi waayeen eber iyo eber horyaalka zeri aada iyo donese ayaa eber iyo eber la dhaafaysa kooxda helas verona yuventus waxay laba eber dirtay kooxda brecia samadoria oo la kulantay violentina shan iyo hal ayaa looga adkaaday baarma u safartay soswolana gool iyo waxba ay kusoo adkaatay sidoo kale kooxda naabol oo safartay naadiga kaileri hal iyo eber ayay kusoo adkaatay lazio ayaa laba iyo hal dirtay kooxda inter waxaana ay kaalinta labaad ceriisatay kadib guushaasi horyaalka dalka sbaina sevilla iyo sbanyol labi laba ay isla dhaafwaayeen laganes eber eber ayay ku kala baxeen kooxda real batis osasuna oo u martisay kooxda athletic club waxay ku soo adkaatay gool iyo waxba real madrid ayaa laba iyo laba la dhaafweysay kooxda celta vigo xubinta cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh aad buu u mahadsan yahay haatana dhinacii kaalmaha suugaanta aynu mar kale ku laabanno waxaan ugu soo maqan fanaanada yurub geniyo
codkaasi fanaanada yurub genyo ayaa gebagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo